الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الاستسقاء roob doonta salaadeedii ayuu baab yahay marka alistisqa waa طalabu suqya waa waraabdoon sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa addoommadoo ilaahay ka doona waraab iyo roob marka ay u baahdaan ee abaar ama biyo yaraan ay ku dhacdo nebiguna sala allahu calayhi wasalam dhowr jeer ayuu tukiyey asxaabtii iyagoo roob doonaya culimmada muslimiintuna waa ku ijmaacsan tahay markaa duco iska mufrada way noqotaa oo waa lagu roob doonaa duco salaadda dabadeed ama khudbadda jumcada iyana waa lagu roob doonaa salaaddanna waa lagu roob doonaa salli tuka ka ciidin sidii ciidda oo kale bacda amrilxaakimi xaakimku intuu faray kadib bitowbatin towbadkeen intuu faray waraddi iyo celin lilmadaalimi wixii madaalim ahaa ee la kala galay waalbiri iyo saafal walictaaqi iyo xorayn wasiyaami iyo soom alaaatan saddex cisho la soomo wa raabica alayaami maalmaha maalintooda afraad falyakrujuu ha baxaan bibidlati takhashuci maryihii shaqada iyo khushuuca ku baxaan maca rudacin ayagoo kaxaysan carruurtii naaska jaqaysay wa rutacin xoolihii wa rukacin iyo dadkii gabobay ee soo rukuucsanaa wakhtub khudbo akhri kamaa filciidi sidii ciiddii khudbadda oo kale biistibdaarin adigoo dabada u jeedin kacbada oo xagga dadkana soo qaabili wa abdili takbiira takbiirtii ciiddana biistikfaarin dembi dhaaf dalab ku bedel waxa uu leeyahay sheekhu qofkii u baahnaa ama ciddii u baahnaydee ay biyola'aan ama roob la'aani ku dhacday way tukanayaan salaaddii roobdoonta sidii ciidda oo kale ayay u tukan laakiin waxa wanaagsan buu leeyahay in laga horraysiiyo oo xaakimka muslimiinta xukumaya inuu ka horraysiiyo dadku inay toobad keenaan oo macaasida iyo xumaanta ay ka toobad keenaan waayo toobadu waa mid waajiba ama imaam ha amro ama yaanu farinbe-e iyo wixii madaalim ahaa ee dulmiyaalaha ay kala galeen iyo wixii la kala haystay in la isu celiyo waayo macaasidu dee waa sababta keenta abaarta iyo biyola'aanta daacooyinkuna waa waxyaalaha sababta u noqda barakaadka sabada in ilaahay keena iyo kuwa dhulkaba walow anna ahla alqura aamanuu waataquu lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard hadday tuulaha ehelkeedu ilaahay rumayn lahayn ay ka cabsan lahaayeen waxaan u furi layn ba ilahay hi barakaadka sabada iyo iyo dhulka marka waxa uu leeyahay xaakimku waxa uu farayaa toobad iyo madaalimta in la iska celiyo sabafal in la sameeyo xorayn in la sameeyo isla markaa lana soomo saddex maalmood saddex maalmood in la soomo waayo soomku wuxuu markaa nafda leyligeeda iyo qalbigu inuu khushuuco ayaa u keenaa midda labaad nebigu waa kayidhi qofka sooman ilaa inta uu ka afurayo dacwadiisa iyo baryadiisa lama celiyo markaa saddex maalmood ayuu odhayaa soo sooma maalinta ku afara saddexdaana waa ay baxayaan oo saxraaga iyo bannaanka ayaa loo baxayaa ayaga oo aan isqurxinin sidii ciidahayee maryihii shaqada ay ku shaqaynayeen ayay ku baxayaan ayagoo weliba khushuucsan oo qalbigoodu uu xaadir yahay oo xubnahoodu ay xasiloon yihiin ayaa ay baxayaan waxaanay kaxaysanayaan carruurtii iyo xoolihii iyo dadkii waaweynaa iyo ayay kaxaysanayaan waayo qofka gawabaysaga ayaa ka qalbi jilicsan qofka yari dembiba male xadiid baa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi haddaanay jirin addoommo ilaahay oo rukuucsanoo bimacnaa gaboobay iyo carruur wax jaqaysa iyo bahaa'im rutacahoo wax daaqaya haddaanay jirin lasuba calaykum alcadaabu sabba cadaab ayaa markaa laydinku shubi lahaa laakiin kuwaas ayaa laydinku maxariisanaya hal tursaquuna wa tunsaluuna ilaa biducafaa'ikum waxaa kaloo nebigu yihi miyaa laydinku arsaaqa oo laydinku heliya ducafadiinna mooyaane nebiyullaahi sulaymaan baa baxay isagoo roob doonaya dabeetana wuxuu arkay qudhaanjo qoomafa kor u taagtay samada oo le ilaahay oo adiga ayaa adiga ayaana abuuray dee haddaadna arsaaqdana risiqaagaanu markaa ku noolan haddii kalena waa halaagsamaynaa markaasuu yihi iska noqda waxaa laydinku waraabiyey bidacwati hayrikum baa laydinku waraabiyey iska noqda ayuu yidhi marka iyagoo waxaana wataa ayay wada baxayaan oo bannaanka ay ugu baxayaan waxaa kaloo iyadana wanaagsan in laba khudbadood oo khudbaddii ciidda oo kale ah la akhriyo isagoo weliba dadka xaggoodana soo qaabili qibladana u dhabar jeedinayaan waxa un markaa ay ku kala beddelmayaan takbiirtii khudbadaha ciidda lagu dari jiray ayuunbaa istikfaar ayada lagu bedelayay astakfir ullah alcadiim aladii laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum wa atuubu iley saas ayaa lo odhanaya waayo taasaa xaaladan u habboon isla markaa waanu badsanoo istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum idraara saasay aayaddii qur-aanka ahayd sallituku ka ciidin salaaddii roobdoonta ciid oo kale u tuka bacda amrilxaakimi xaakimku intuu faray dabadeed bitowbatin towbadkeen iyo walraddi lilmadaalimi wixii madaalimahaa in la celiyo waalbiri iyo samafal walictaaqi xoreen wasiyaami iyo in la soomo alaasatan saddex maalmood wa raabica alayaami maalmaha maalintooda afraad saddexdaa cishe la soo soomay maalinta ku afara falyakhrijuuha baxaan bibidlatin maryaha shaqada atakashuci maca atakashuci iyagoo weliba iskhushuucsiin maca rudacin kuwii naaska jaqayay bay kaxaysan wa rutacin iyo xoolihii daaqayey wa rukacin iyo dadkii gaboobay ee soo rukuucay wakhtub khudbo akhri kamaa fil ciidi sidii ciidda oo kale biistibdaarin adigoo dabada u jeedin qiblada wa abdil itakbiira takbiirtiina waxaad ku bedeshaa biistikfaarin istikfaar ku bedel baabuljanaa'isi janaasooyinkii ayuu baab yahay markaa janaaza waa jamcu janaasa ama jinaasa yacnii maydku marka uu naxashka saaran yahay ayaa la yidhaahdaa markaa yacni waa axkaamtii uu lahaa qofka dhintay wixii u waajibayey iyo wuxuu sunnaha ayuu kaga hadlayay halkan waxau uhi sheekhu alguslu maydhid maydkii dhintay la maydho watakfiinu iyo in la kanfo waasalaatu calayhi iyo in lagu tukadaa uma addafnu intaa kadibna la aasaa mafruudaatun kuwo la faral yeelo weeye kifaayatan fardulkifaaye kuwo intaasina la faral yeelay weeye wamanka shahida yuqtalu shahiidnimo yacnii lagu dili fii macriki lkufaari gaalada dagaalkoodii laa yuqasalu lama maydhayo walaa yusallaa laguna tukan maayo bal cala alkhariiqi kii qarqoomay waalhadmi wan maata taxta alhadm yacnii meel ku duntay kii hoosteed ku dhintay waalmabtuuni kii caloosha u dhintay waalxariiqi iyo kii gubtay kuwaas ayaa lagu tukanayaa wa kafin isikda dhiciskana kafan bikulli xaalin xaalad la arkaba wa bacda nafqi ruuxi nafda intii lagu afufayna biikhtisaalin maca ikhtisaalin maca almaydhin fain yasix hadduu qayliyo fakal kabiiri kii weynaayoo kale ayaa yujcalu laga yeelayaa waxau leeyahay sheekha in la maydho maydkii lana kanfo oo maryihii kafanta lagu xidho intaa kadibna lagu tukado kadibna la aaso afartaa shay waa kuwo u waajibayaa qofka dhintay waana faradoo fardulkifaaya-a weeye oo bimacnaa cid muslimiinta ka mid ahi haddii ay qabato intii kale waa ka dhacaysaa haddiise aan qof quri qabanin dhammaantood waa ay ku wada dembaabayaan markaa mid walbana haddana gaar ayuu kayfiyadiisa iyo qaabkiisa inooga warrami doonaa laakiin jumla ahaan buu inoogu dhigay afartaa shay inay yihiin shay farad oo ah qof ka dhintay faradkaasina yahay fardulkifaaye uu yahay haddaba mid aan la maydhayn laguna tukanaynin ayuu inoo sheegay iyo mid markaa tafaasiil la gelinayo siqdigaa waxau idhi qofka ku dhintaa gaalada dagaalkeeda qofka ku dhintaa isagoo dagaalkoodii ku jira ayuu ku dhintay shahiid ayaa la yidhaahdaa qofka la maydhi maayo laguna tukan maayo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam uxud kuwii lagu laayey waxa uu faray in la aaso oo iyagoo dhiiggoodiina lagu aaso lamana maydhin lagumana tukanin lamana maydhin lagumana tukanin ha maydhina ayuu yidhi maxayla jaraaxo ama dhaawac kasta ama dhiig kasta maalinta qiyaamaha isagoo markaa miski uu ka soo boodayuu ka soo baxaya see miski oo kale u uraya ayuu imanayaa markaa asartii shahaadadaasi ay lahayd ayaa markaa la baaqi yeelaya waana la weynaynayaa laakiin waxa in la maydhi oo lagu tukan kii qarqoomay ee biyo ay liqeen kii hadmiga yacnii meel ku duntay hoosteed ku dhintay kii caloosha u dhintay kii gubtay kuwaas ayaa la maydhayaa bimacnaa shuhadada ayaa culimmadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood shahiidun fi dunya waalaakhira iyo shahiidun fi dunya iyo shahiidun fi alaakhira mid waa shahiidun fi dunya walaakhira oo bimacnaa adduunyada shahiid buu yahay oo laa yuqasal walaa yusalla haddii lagu dhaha fi dunya buu shahiid yahay la mayl maayo laguna tukan maayo wey aakhirana waa shahiid oo hawaabu shuhadaa buu helayaayo dee waa qofkaa dagaalka gaalada ku dhintay isagoo markaa muqbilahoon mudbir ahayn oo markaa dee ilaahay dartii iyo diintiisa keliyeelkeedana ugu jira kaa waxa la dhaha shahiidun fi dunya walaakhira midna waxaa la dhaha shahiidun fi laakhira oo kuwanaa ka mida kaa qarqoomay iyo kaa meeli ku duntay iyo kaa calool xanuunka iyo caloosha u dhintay iyo kaa gubtay iyo waxaa la yidhahdaa shahiidun fi alaakhira adduunyadii waa shahiid waa san la mayri waana lagu tukan laakiin sabaabu shuhadaa buu aakhira helayaa kaana waxa la yidhaha shahiidun fi alaakhira mid baa jira isagu shahiidun fi dunyaayahoo isagoo adduunyada buu shahiid ku yaho lama mayri maayo laguna tukan maayo dee waa ninkaa dagaalka gaalada ku jiray ee markaa ama khiyaamo ugu jiray ama intuu cararay markaas isagoo sii ordayee la dilay amaba riya iyo isusugu jiray innagu waxba kama ogin oo waa kula tukan mayno mayrina mayno laakiin ilahay agtiisa waxba kuma leh waayo istusnimi ayuu dagaalamayay sidaa daraaddeed bal cala alqariiqi waalhadmi waalmabtuuni waalxariiqi uu leeyahay waxaa kaloo halkana inooga hadlayaa dhiciskii isaga wuxuu uhi dhiciska waa ilmahaa dhashay ee soo dhacay inta aanay bidihiisi dhammaanin xaalad kastaba waa la kanfayaa xaalad kastaba waa la kanfayaa haddiise uu gaadho oo qabla nafqi ruux intaa aan nafqi ruuxa aanu gaadhine ka horraysa ee khalqigii aadamiguba aanu ka muuqanin isaga laba arrimoodunbaa wanaagsanoo in maro yarna lagu dudubo meelna la xuluuliyo in lana asuro meel la geliyo la aso haddiise nafku ruuxuu gaadho waa la maydhayaa waana la kanfayaa waana la aasayaa se lagu tukan maayo haddii uu intaa ka gudbo oo calaamadihii noloshu ay lahayd ama qayle ama oohin ama dhaqdhaqaaq lagu arkana waxaa loola isticmaalayaa sidii qof weyn oo kale oo qof weyn muxuu lahaa dee wuxuu lahaa maydhid iyo kanfid iyo ku tukasho iyo aasid buu lahaa saa daraaddeed baa saddex bayd bay ku soo uriyeen culimadu waxay lehen wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat alxayaa wasiqdu dhicisku kalkabiiri ka weyn buu la mid yahay in daharat amaarat alxayaa hadday muuqato calaamadaha nolosha calaamado nololeed hadday muuqdaan kalkabiiri baa laga dhigaya ow khufiyat wa khalquhu qad dahara ow khufiyat yani waa la qariyey amaaradii nolosha wa khalquhu qad dahara laakiin abuurkiisi waa muuqdaa famnac salaatii wasiwaha uctubir salaadda un ka manci intii kalena waa la ictibaarin ow ikhtafaa aydan haddii uu qarsoomo abuurkina oo u hilib yar u noqdo fa fiihi lam yajib shay-un waxba ma waajibin wa satru uma dafnu qad nudib in la asturo isla markaa la aasaana qad nudiba waa la sunneeyey maa saddexdaa bayd bay ku ruriyeen cumud wuxuu dhi alquslu maydhid watakfiinu iyo kafan wasalaatu calayhi iyo ku tukasho lagu tukada uma dafnu in la aasaa maydkii mafruudaatun kuwa la faral yeelay weeye kifaayatan fardu kifaaya wamanka yuqtalu qutila la dilay shahiidan xaal uu yahay fii macraki lkufaari gaalada dagaalkoodii lagu dilay laa yuqasalu lamayn mayo walaa yusallaa laguna tukan maayo bal cala alghariiqi kii qarqoomay waalhadmi waman maata taxta alhadmi dumid hoosteed mid ku dhintay waalmabtuuni kii caloosha u dhintay waalxariiqi kii gubashada ku dhintay isaga waa laga tukanoo waa shahiidun fi alaakhira ee shahiidun fi dunya maaha wa kafina sikta dhiciska kafan bikulli xaalin xaalad kastaba wa bacda nafki ruuxi ruuxda intii lagu afay kadibna biikhtisaalin maca ikhtisaalin waa macalmaydhid baa ula socotaa iyo kanfidii iyo aasidii fan yasix hadduu qayliyo oo calaamadihii nolosha wax ka midii ay ka muuqdaan fakalkabiiri yujcalu kii weynaayoo kale ayaa laga soo qaadi wa sunna waxaa la sunneeyey satruhu in la asturo wa witran tiro isdheer baana yuqsalu loo maydhi bisidr qasil baa filulaata hore lagu maydhi wa bilkaafuuri salb kaafuur adag ayaa isagana lagu maydhi walaakadu kalaadkee fil akhiiri weliba waa ka dambe waxaa halkan sheekhu inooga gelayaa maydhiddii oo ugu soo horraysa waxau uhi ugu horrayn waxa wanaagsan maydku marka uu dhinto in la asturo marka la maydhayo in la asturo meel yacnii khaali ah oo aan ciddaa maydhaysa mooye cid kala joogin ayaa horta la dhigi welibana markaa lalaala sii qaawin maayo haddana waa la asturi oo maraa la saari oo marada hoosteeda lagu maydhay murux laga dhigi maayo waayo dee waxaa dhici karta jidhkiisa in wax la karahaysto lagu arko sidaa daraaddeed ayaa ciddii markaa gacantaa ku haysa mooyaane cid kale aragto ayaan la oggolayn marka waxaa wanaagsan in la asturo waxa kale oo ayana wanaagsan oo loo maydhaya si tiro isdheer ah saddex jeer shan jeer toddoba jeer waxaana wanaagsan maydhidda u horraysa in sidri oo qasila caleyntaa gobka ama wax la mida ama saabuun iyo wixii la mida in la raaciyo oo dabeedna marka kaa la raaciyo lagu maydha haddana biyo saafiya lagaga saaro wa bilkaafuuri salb kaafuur adag oo aan biyaha doorin haddana in biyaha inta loogu daro lagu maydho ayaa wanaagsan walaakadu fi alakhiir welibana waxay wanaagsantahay marka ugu dambaysa in kaafuurta loogu dambaysiiyo waayo jidhka ayay xoojinaysaa hawaamka iyo xayawaanka iyo waxaana waa ay ka ilaalinaysaa markaa marka ugu horraysa in sidri iyo markaa wax sidaas ama saabuun marka ugu dambaysana kaafuurtaa lagu daro ayaa wanaagsan wa sunna waxaa la suneeya satruhu maydka marka la maydhayo in la asturo wa witran tirays dheer baa yuqsalu loo maydhi bisidri caleengob oo qasila ayaa fil ulaad hore la yeeli wabilkaafuuri wa macalkaafuuriba asalbi adag baa lagu maydhi walaakadu kalaadkeena fil akhiiri ka dambe marka ugu dambaysa in kaafuurta lagu daro ayaa wanaagsan wadakarun kii labaa kufina waxaa lagu kafi fii ciraadin maryo balballaadhan lafaa'ifin oo dhaadheer alaaatin oo saddexoo bayaadin cad lahaa ruuxii dumar ahaana lifaafataani laba dhaadheer oo lagu soo duubo walisaaru isaar iyo wax hoose loo geliyo uma alkhamiisu dirac ama toob albidu oo cad walkhimaaru iyo foodad iyo masar iyo wax markaa lagaga xidho xagga sare intaasaa ruuxii dumar ahaana lagu kanfaya wuxuu uhi sheekhu kii labaa waxaa lagu kanfayaa saddex maro oo balballaadhan oo dhaadheer oo cad waayo xadiidka saxiixa wuxaa nebiga waxaa loogu kafay saddex maro oo yamaaniya oo cadcad oo qamiis iyo cumaamaditoona aanay ku jirin saddex maro oo dhaadheer oo balballaadhan oo ku soo laabma ayaa wanaagsanoo nebigaba intaasaa lagu kanfay mid afraad iyo mid shanaadna waa lagu dari karaa laakiin intaa in laga kordhiyaa ayaa ayadu laga wanaagsan yahay waxa kale oo ruuxii dumar ahaa iyana lagu kanfayaa laba maro oo dhaadheer waxa markaa labadaa bare looga dheeraysinaya isaar iyo googarad in loo geliyo iyo khimaar oo markaa iyana ama foodada ama tooba markaa madaxa loo saaro iyo markaa toob ama yacni dirac in loo geliyo labadaa marana dabeetana dusha lagaga duubo ayaa iyagana lagu kafayaa shantaa maro oo isaarkan markaa cawradii hoose ayaa lagu asturayaa khimaarkana madaxii baa lagu asturayaa dabeetana kuwan kale maradana haddana loo gelin kuwaa kalaa dusha dabeetana lagaga sii duubaya see ugu wanaagsan waa sidaa wadakarun kii labaa kufina fii caraadin maryo balballaadhan lafaafin oo dhaadheer ayaa lagu kafan fii alaaثatin oo saddexoo bayaadin cad lahaa ruuxii dumar ahaana waxaa u sugnaaday lifaafataani laba dhaadheer walisaaru hoos gundi wax looga dhigo uma alqamiisu toob ama dirac albiidu oo cad waalkhimaaru khimaar ama yacnii foodada ama masar waalfardu lisalaati faradka salaadda kabir xidho naawiyan adigoo niyeyn uma aqra'i alxamda faatixada akhri wakabir haaniyan marka labaadna kibaaro wabacdahu dibadna salli cala almuqafi nebiga ku salli wahaalisanka saddexaadna tadcuu liman tuwufi qofkan dhintay ayaad u ducayn min bacdihina atakbiiru buu ahaaday waasalaamu iyo salaamo naqsi waqaadirun qofkii karayey yalsamuhu alqiyaamu inuu istaago ayaa loo sunneeyey oo istaag oo ku tukado halkana salaaddii ayuu noo gelayaa wuxuu leeyahay faradka salaaddu waxa weeye inuu kibaarto afar takbiirood markaa takbiirta ugu horraysaa dee wuxuu niyeyn maydkan uu ku tukanayo hadduu ruux dumara yahay hadduu nin yahay hadduu mid maqan yahay hadduu mid joogan yahay innama alacmaalu binniyaat inaad istaagto un markaa maahae waa inaad niyo la timaaddo inaad ku tukanayso qofkaa dhintay marka taa u horraysaa aad saa u niyeyseed kibaarato faatixada ayaad akhriyaysaa mar labaad baad haddana kibaaranoo ayadana waxaad ku salliyi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad ku salliyaysaa oo muqafi waa nebiga oo ismun min asmaa'ihi weeyaan bay leeyihiin mar saddexaad baad haddana kibaaranoo taa saddexaad dabadiina waxaad ugu ducaynaysaa qofkan dhintay ayaad si gaar ah aada ugu ducaynaysa allaahuma arxamhu allaahuma akfir lahu waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddaad qof ku tukanaysaan u khaalis yeela ducada oo duca caam ah ha ugu ducaynee duco gaaroo isaga u gaara ugu duceey allahuma akfir lixayina wa mayitina yani ducooyinka noocaas ilaahay u dembi dhaaf kaayaga nool iyo kaayaga dhintay kaayaga joogiye kaayaga maqan kaayaga weyniye kaayaga yarba kaayaga labiya kaayaga dhig ilaahu kaad noolaysay anaga mida islaamnimada ku noole kaa disha naga midaan iimaanka ku qabso wa bacdahu takbiiru kaa dabadeedna takbiir baa ahaaday takbiirta afraad dabadeed ayaa salaamo naqsigiina uu ka dambeeyaayo weliba allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinaa bacdahu ayuu odhan haddii markaa uu sii duceeyana waa sugantay oo markaa duco kale u sii wadaana waa fiican tahay waqaadirun yalzamahu alqiyaamu qofkii karayey waxaa laasim ku noqonaya inuu istaago oo istaag ku tukado sidii faradkii kale ay ahayd waalfardu lisalaati faradkii salaadda janaasada kabir allahu akbara naawiyan adigoo niyeyn janaaso uma aqra' ilxamda faatixada akhri wa kabir haaniyan mar labaad kibaaro wa bacdahu takbiirta aladiya salli cala almuqafi nebiga ku salli wa haalidan mar saddexaadna kibaaroo tadcuu waxaad u ducayn liman tuwafi qofkan la oofsaday ee dhintay min bacdihi takbiiru dawaadiina takbiir baa ahaaday waasalaamu salaamo naqsigii baa haddana ku xigo oo takbiirtaa afraad dabadeed ayaa salaamo naqsigiina ka dambaynaya wa qaadirun kii kale yalzamahu alqiyaamu isaag ayaa ku waajibaya wa dafnuhu in loo aaso liqiblatin qiblo loo aaso qadow jabuu culimmadu way waajibiyeen wa sunna fii laxdin waxaana la sunneeyaa luxud in lagu aaso biardin taslubu fii ardin taslubu dhulkii adkaa tacsiyaة اlmusaabi aلsunnatu sunnuhu waxa weeye tacsiyaة اlmusaabi qofkii musiiba ku dhacday fiiha musiibadaa in laga tacsiyadeeyo ثalaaثa ayaamin saddex maalmoodoo tawaalii dafnahu aasidiisa la xidhiidha wajawazuu lbukaa oohin waa banneeyeen bikayri darbi wejhin iyadoon wejiga la garaacayn walaa nawxin iyadoon la qaylinaynin washaqi thawbin marana aan la jeexaynin halkana wuxuu sheekhu inoo gelayaa aasidii iyo marka intaa la soo sameeyo ee lasoo maydhay ee la kanfee lagu tukado shayga afraad ee u waajibkahay waxa weeye aasidii waxau leeyahay culimmadu waxay tilmaameen in intaa kadib la aaso oo weliba qiblada loo jeediyaa waa mid waajiba waxaana la yidhaahdaa qabriga waxa ugu yar god urtana qariya bahalahana ka manciya inay markaba bahalula soo baxaan iyo urtiisa manciya se ugu wanaagsanna waa in la dheereeyooo istaag iyo gacan fidin qof dhexdhexaad ah in lagu aaso waxa weliba sunnaa fii laxdin biardin tasrubu dhulku hadduu yahay dhul adag oo dumid aan looga baqanaynin luxudka in lagu aaso halkan yaree aynu u goyna gaarkaynu uga jarno marka xabaalbilaashta la qodo xaggaa yaree laga gooyo taasaa wanaagsan laakiin waa goorma markuu dhulku yahay dhul adag oon dumid looga baqanaynin haddiise dumid looga baqanayo in shaqi lagu sameeyo oo bartanka inta laga jeexo deetana wax dusha laga saaro oo saa lagu aas ayaa wanaagsan innaga dalkeennana meel meel buura mooyaane shaqigaasaa wanaagsan waayo way wada dumaan xabaalaheenna sayn waa arno baalkaas baa ku dumaan waayo aadna looma dheereeyo dhulkeennana waa jilicsan yahay idan markaa inay ku duntaa unbay keentaa markaasee wanaagsani waxa weeye ciddii idinka tala qaadanaysa in shaqigaa loo sameeyo loo jeexo dabeetana saa loogu aso waxaa kaloo halkan sheekhu inoo gelayaa tacsiyada qofkan musiibadu ay haleeshay ee ama laga dhintay ama wax kale ay ku dhaceen in la tacsiyadeeyo oo tacsiyana tasliya waa sabirsiinoo waa in la amro un inuu sabro inuu dulqaato inuu haddii uu sabro ajri ka helayo in looga digo markaas argagax iyo markaas inuu markaas sameeyo cadho isla markaana loogu duceeyo maydkiis iyo qofkii dhintay loogu duceeyo waayo nebigu sala allahu alay slam inantiisi waa kii ku lahaa ilaahay waxa uu leeyahay wuxuu qaato wuxuu bixiyana isaga ayaa leh shay kastaana agtiisa ajal iyo mudduu ku leeyahay ha sabirta buuhi sabir ayuu farayey gabadhii kale waa kii ku lahaa iska sabira ilmuhu ka dhintee qaylinaysay ilahay delayka cani idhaaf yacni waxa igu dhacayoo kale kuguma dhicina markii dabalaa inama sabru cinda sadmati اluulaa waa jugta ugu horraysaa sabirku markaa saddex maalmood oo aasitaanka la xidhiidha ayaa markaa la tacsiyadaynayaa adugu yacni saddexdana jaaxba qayd maahee yacni qofkaa musiibada ku dhacday goortii aad la kulanto ama saddex haata ama shan cisho ama toban cisho kadib ha ahaatee in la tacsiyadeeyo oo yacnii sabir iyo adkaysi lagu xambaaro qofkiisaa dhintayna markaa loogu duceeyo laguna xambaaro sabirka waa mid wanaagsan laakiin meelu fadhiisi inta markaa meel gurigii reerka loo fadhiisto ama meel kale loo samaysto oo dabeetana halkaa wax lagu cuno wardiga laga rido fooxa laga burburiyo shaaha lagu cabaa taasi waa mid markaa diintu aanay ogolayn weeye mid aanay diintu ogolayn bal yacnii waxa hadiga nebigu sala allah alay slam ina faray ee wanaagsani waxa weeye dadkaa laga dhintay nebigu sala allah alay slam wuxu uhi jacfar aalkiisii waxa shuqliyaa haleelee jaarkiisii dadkooda wuxu dhahaa waxa loo sameeyo faraalkiisii waxaa mashquuliyaa haleelaye cuntaha loo sameeyey buu markaa sida wanaagsani waxa weeye dadkaa geeridu ku tibi in jaarku ay u soo gurmadaan oy raashinu soo sameeyaan ay wuxu keenaan oo yidhaahdaan cuno oo tacsiyadiisaa lagaga qaybwato laakiin ayagii oo musiiba ku dhacay haddana in wax loo soo doonto oo markaa la ydhaha halkaasaa lagu dhintay bal haddayna mariya halkaasaa maanta wax laga helayahay waxaan markaa diinta ogolayn wey in lasii dul fadhiyo dhowr cisho markaa lasii dul fadhiyaana iyana mid kaba sii baxsan wey waxaa kaloo culammadu ay tilmaameen inay bannaan tahay oohin oohinta laga wadaa waxa weeye ilmu aan weji la garaaco iyo qaylo iyo maro la jeexjeexaa middaba aanay la soconin waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu qaaday inankiisii ibraahiim waa u dhunkaday isagoo markaa weliba nafdiisina dee aad markaa yacani kaanuu yajuudu nafsi wuxuu nafta ku deeqayo oo kale markaa nebiga labadiisii innood ayaa ilmeeyey cabdiraxmaan ibnu cawf baa yidhi wa anta yaa rasuul allah miyaad ooyeysaa wuxuu yidhi ibnu cawf waa naxariis ayuu yidhi waxaa kaluu nebigu raaciyey ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa walaa naquulu ilaa maa yardaa maa yurdii rabbana odhanna mayna rabbigiiyo wax raalli gelinaya mooye wax kale wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun bixidda aad naga baxayso ibraahimowna waa ka murugaysannahay baa nebigu sala allahu alay slam yidhi xadiid kale oo saxiixa inan rasuulku oo dhalay ayaanu joognay bay yidhaahdeen oo rasuulkuna qabriga uu dul fadhiyo oo labadiisa indhoodna ay ilmaynayaan yacnii dhowr jeer oo ay asxaabtu sidaasoo kale ay uga wariyeen inuu markaa nebigu sala allah alay slam ilmeeyeyna way badan yihiin marka yacnii ilmada iyo hintaa waa naxariis ilaahay qofka uu doono qalbigiisa uu yeelo laakiin waa inaan wejigoo la garaaca iyo qaylo iyo maryada jeexjeexa iyo midnaba aanay la soconin markaa kuwaasi laakiin yacnii iyadoo markaa maryaha wejiga la garaaco oo qofka ammaantiisii la tiriyo kor loogu dhawaaqo la argigoxo maryaha la jeexjeexo waxaasi waxa weeyan waa shuqla aljaahiliya laysa mina man dalaba alkhuduud qofka dhabannada garaaca naga mid maaha qof maryaha jeexjeexa ee ugu yeedha dacwa aljaahiliya naga mid maaha baa nebigu sala allahu alay slam yidhi wa dafnuhu in la aaso liqiblatin loo aaso qadow jabuu culimmadu waa waajibiyeen wa sunna fii laxd waxaa la sunneeyaa luxud in lagu aaso biardi taslubu fii ardin taslubu dhulkii adag tacsiyatu lmusaabi qofkii musiibadu ka dhacday tacsiyadeeda fiihaa musiibada laga tacsiyaa sunnatu sunno wey talaaa ayaanu saddex maalmoodoo tawaali la xidhiidha dafna waasitaankiisa wajawazu lbukaa oohin ayay baneeyeen bikayri darbi wejh iyadoon waxba weji la garaacin walaa nawxin kayra la'aan wa shaqi thawbin iyo mala jeexiddeed la'aanteed kitaabu zakaati zakadii ayuu kitaab yahay azakaa waa طaahirin waa kordhid waa hagaajin sharci ahaan waa magacuu leeyahay waxaan la bixinayo ee maal laga bixinayo ama jid laga bixinayo habkaa gaarkaana loo bixinayo ayaa zake la yidhaahdaa ilaahay baa aayado badan oo qur'aankiisa ka mida waatu zakaa zakada bixiyay inagu yidhi nebigiisa moxamedana ilaahay wuxuu ku faray khud min amwaalihim sadaqa ka qaad baa la yidhi xoolahooda sadaqo aad ku daahiriso waxaa kaloo nebigu sala allahu calay w slam inoo sheegay arkaanta islaamku iyo tilarka islaamnimada lagu dhisay inay shan yihiin oo shahaadada igu horayso salaadii oo tasaddexaysa sekada ay tahay in badan baana ilaahay qur-aanka dhexdiisa dhowr iyo soddon meelood ayaa ilaahay uu ku xidhiidhiyey sekada iyo salaadda waa xidhiidhkii qofka iyo ilaahay udhexeeyey xidhiidhkii qofka iyo bulshada udhexeeyey saa daraaddeed baa nimankii maanicu sakaadka ah ee sakada diiday markii nebigu wafaaday abubakar uu lahaa wallaahi ninka kala geeya sakada iyo salaadda waan la dagaalamaya wallaahi waxar ama xadhig hadday ii diidaan nebiga ay siin jireen waa kula dagaalamaya marka waa laba nooco midna sakaatulbadan baa laydhaha waa sakaatulfitriga taynu dhahno midna waa sakaatu maal waa sakada maalka sakadaasi laba qaybood ba iyana u qayb sakaatulmaalkii oo sake ku tacalluqda qiimo oo waa sakada tijaarada midna waa sake cayn ku tacalluqda oo waa noocyalaya geela iyo adhiga iyo lo-da iyo dahabka iyo fidada iyo zaraca iyo midhaha sideeddaan cayn bay ku tacalluqdaa halkaana waxay ku tacalluqdaa ay ku xidhan tahay qiime wa innama alfardu faralku calaa man qof korkiibuu haday aslama islaamay xurin oo xora mucayanin oo mucayanah oo qof ah wa milkin iyo milki tamama dhammaystirmay fii ibilin geel ayay ka waajibtaa wa baqarin lo wa akhnaamin iyo adhi bishardi xawlin baa la shardiyaa sanad inuu soo wareego wa nisaabin qadarkii inay gaadho wa siyaamin foofid ayaa la sidee la foofiyo daaq bannaan la daaqsiiyo waxau leeyahay sheekhu faralka sekadu waxay ku waajibtaa qofka islaamay qofku mar hadduu muslim yahay oo xoolana uu leeyahay dee sidaa shuruuddaa kale ayay ku waajibtaa gaal saki kuma waajibto xor waa inuu yahay oo addoon dee isagiibaa xoolaha waxba ma laha mucayan waa inuu yahay oo maalig mucayanahi uu leeyahay haddii foqoro xoolo lagu waqfo laydhaha xoolaha dadkaa foqaradaa wixii ka soo baxa ha la siiyo sake ka waajibi mayso waayo maalig mucayana baan jirin qof maaligahole baan jirin wa milki tamama milki taamina waa inuu jiraayo qofkani waa inuu duu milkin taami yahay milkiyada aan taamka ahayn maxaa ka mid a waxaa ka mid a masalan addoon haddii la yidhaah la kitaabeeyo oo la yidhaha intaasoo maala haddii aada la kaalaydo xor baa tahay waxaa yaree uu wadwado milki taama uma laha sidaa daraaddeed sake kaga waajibi mayso jucaala yacni qofka shaygaa la kaalay intaasuu leeyahay yacni milki taama ayaanad u lahaynoon jirin sidaa daraaddeed baanay sake kaana ka waajibaynin wixii markaa daynta ahaa ee kaa maqnaa haddii aad ku leedahay qof wax haysta oo dhiibaya ama waa dafirsaya laakiin bayino ayaad u haysataa isla markaa waxna uu haystaa yacni waad sakaynaysaa taa maalkaagaad raacinaysaa haddii kale oo u dafirsaya ama midaan waxba haysan aad ku leedahayna marka aad karta uun ayuunbaad sakaynaysaa ee ku soo galo wa innama alfardu calaa man aslama faradka sekadu wuxuu korgiy saaday qofka islaamay gaal kuma waajib xorin addoon kuma waajib mucayanin oo mucayan maalig mucayana ah wa milkin tamama waduu milkin tamama milki dhammaystiran ow saaxiiba wixii haddaba ay ka waajibaysay ayuu halkay noogu sheegayo waxay ka waajibtaa geelii iyo lo-dii iyo arigii waa nicam waana bilijmaac inay ka waajibayso maxaase shardi u ah shardi waxa u ah xawl laba iyo toban bilood oo qamari waa inay u soo wareegaan laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maal saka ka waajibi mayso ilaa uu sannad u soo wareego marka waa in sannad uu soo wareegaa laakiin wixii nisaab ka dhashaa iyaga waa lagu sakaynayaa uun hadduu qofku nisaab leeyahay oo nisaabkii dabeetana u dhalo waa lagu sakaynayaa hadduu boqol neef lahaa koob iyo labaatan ay ku dhashaan laba neef baa markaa waajibaya oo koob iyo labaatankaa hadda dhashay waa sakoobayaan oo asalkooday ku sakoobayaan cudi sakhlata calayhim walaa tacudha cumar bin khadaab baa laga wariyay inuu yidhi neefka yara dhashay u tidhi hase ka qaadin hadday ku yidhahdaan dee sow maad odhan ninkana wax sakada dee isagaba sakada ay ka qaadato neefka yara xalay dhashay u tidhi laakiin isagaa ka qaadin buu wa nisaabin waxaa kaloo la shardiyaa nisaab iyo qadarkii sakadu ay kaga baxaysayna inay gaadho oo geela shana loodana soddona adhigana afartana waa inay gaadhaa wixii ka yarisi ka mara wa siyaamin foofid ayaa la shardiyaayo maaligga ama yacnii ciddii khaliifka maaligga u ahayd waa inay foofisaa oo kala mubaaxa ay daaqdaa wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatihaa teeda foofta baa nebigu yidhi maxaa meesha ka baxaysaa neefkii la calfinayey xoolihii hadday halkanba kugu xidhxidhan yihiin oad halkaasuun ku calfisood geedaha unalkaa ugu dhigto mu-antooda iyo kharashkooda ayaa badanoo wax sake ahi ka waajibi mayso fii ibilin geel bay ka waajibtaa sakadii wa baqarin lo wa akhnaamin iyo adhigii bishardi xawlin baa la shardiyaa sanad inuu soo wareego wa nisaabin qadarkiina weynay gaadhaa wasiyaamin iyo foofin daaq bannaan la daaqsiiyo wa dahabin wa fida dahab iyo fidana waa ka waajibtaa hayra xuliyin aan xulli ahayn jaasa bannaan walow jira haba la kireeya lilmustacmili lilmustacmili qof isticmaalayaba ha laga kireeye xullidii bannaanayd aan ahayn wa cardi madjarin badeecadii tijaarada na way ka waajibtaa iyo wa ribxin xasala ribx xasilay oo ku dhashay bishardi xawlin ayaa la shardiyaa wa nisaabin kamula iyo nisaab dhammaystirmay waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloo ay sakadu ka waajibtaa dahabkii iyo fidadii ama ha ahaadaan kuwa la jarjaray oo la qaabeeyey ama kuwa aan la jarjarinoo sabaayiga ha ahaadee wax ka waajibtaa jawaahirtii kale kama waajibtee lulu iyo yaquud iyo lahaa waayo imaami saaxiibi dahabin walaa fida nebigu wuxuu uhi ma jiro qof dahab leh ama fida leh oo aan xaqeeda ka bixinaynin haddii ay sidaa tahay maalinta qiyaamaha toololbaa looga dhigi dabeedna naarta jahannamaa lagu kulaylin dhinaca dhabannada dhabarka ayaa lagaga gubi mar kastoo ay qabowdana waa loogu celin sidaana waxaa lagu samayn maalin qadarkiisu yahay konton kunoo sannadood ilaa la kala xukumayo addoommada oo jidkiisa janno iyo naar midun ka arkayo saasuu ahaanaya markaa dahabka iyo fidadaasi hayra xuliyin jaaza waa inaanay ahayn buu ku leeyahay xulli iyo waxaanay dumarku isku qurxiyaanoo bannaan tahay isticmaalkiisu xulli isticmaalkiisu bannaan yahay waa inaanay ahayn oo xullida ay dumarku isku qurxiyaan ayaa sake laguma leh sida jumhuurulculamaa ay qabaan mar haddaanay yacni israaf iyo xadkabax aanay ahayn ee waxaa yare ay isticmaalayaan ay tahay jumhuurulculamaa waxay qabaan inaanay zaka ka waajibaynin waayo intifaac ayaa dee loogu baahan yahay inay isticmaal mubaaxana waa ay u diyaariyeen wuxuu ka dhigan yahay bayne dee geela iyo loodaa lagu shaqaynayo oo kale ee la ranayo oo kale sida aanay uga waajibaynin zako ayaanay kana uga waajibayn ay xidhanayaan culimo qabta markaas in laga bixinayo iyaguna waa jiraan laakiin jumhuurulculamaa sidaas ayay qabaan walow jira lilmustacmili ha laga kireeyaba yacni mid isticmaalaya eh oo xataa haddii uu u samaysto inuu ka kireeyo uun ciddi ay u bannaanayd ee masalan dumarka oo kale ahayd saka laguma leh laakiin waxaan nidhi xulliyin jaaza baynu nidhi xullidii markaas aan bannaanayn oo ama weel laga dhigtay ama nin uu samaystay inuu isticmaalo u samaystay iyada waa xaaraano sakadii waa lagu leeyahay lakiin xullidii bannaanayd ayaanay sakadu ka waajibaynin wa cardi majarin wa ribxin xasala waxaa kaloo sakadii ay ka waajibtaa alaabtii tijaarada xoolaha la rogrogayo ee la iibinayo lasoo iibsan iyadoo waxaa laga helaa ujeeddadeedu ay tahay taana way ka waajibtaa iyo wa ribxin xasala iyo ribix iyo faa'iidadii ka xasisha maalkaa tijaarada waayo xadiid ayaa wuxuu ahay geela sadaqadeeda ayay ahaatay looda sadaqadeeda ahaatay adhiga sadaqadeedii wa fi lbazi sadaqatuhu gasoona daciifiyo yacni maryahaa loogu talagelay iibkana sadaqadiisa ayay ahaatay laakiin waxaa la shardiyaa xawl iyo sanad inuu soo wareego nisaabna dee waa inuu dhammaystirmaa oo dahabkii iyo fidadii iyo alaabtii tijaarada waa in sanadna u soo wareegaa nisaab kaamilana uu leeyahay oo laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sanad u soo wareego zaka kama waajibayso zakada tijaarada nisaabkeedana waxaa leega un aakhir alxawl kaa leega waxaa laga yaabaa wasta alxawl inay mararka qaarkood iyadoo bilowgii ahayd nisaab ahayd inay ka yaraataa laga arkaa bartanka laakiin aakhirka marka la qiimaynayo ayuunbaa nisaabka loo eegayaa waxa lagu qiimaynayaana markaa sanadku dhammaado waa waxa markaa suuqa ay ka joogto ayuu qofku ku qiimaynaya ma aha qiimihii uu soo siistay ku qiimayn maayo hadduu qofku qiimuhu wax soo siistay uun ku qiimeeyo taa macnaheedu waxa weeye inuu zakeeyey asalkii una sakeeyey raasmaalkii u sakeeyey ribxi aanu sakeynin haddii uu yidhaahdo qof dee kollayba way lacagoobaysaa markii lacagoo sanadkii dambe raaci waxaad cuntaa xaggeeba maraya ilaa waxbaad cunaysaa waxbaad isticmaalsa waxbaad meesha ka saaraysaa marka waa masalo ay tujaarta oo dhammi ay ku qaldameen oo aan dariiqii saxda ahaa midaan ahayn ay u mareen waayo mid baa yidhi toddobaad mala afartan sanaan baa camushalahayo intaaba waxaan ku bixinaya un buuhi qiimihii la iga soo siiman qiimaynaya buui kitaab walibana saasuu caddaynaya in shaygu markaa wuxuu jooga un lagu qiimeeyo saddex weji un baanay mid noqonaysaa shaygii boqolka dollar lagaa soo siiyey qaymadiisu intaa kugu taagnay inuu boqolkii un taagan yahay inuu boqoliyo konton marayo iyo inuu konton dollar marayo saddexaad midunbuu noqonaya inuu koru kaco inuu hoos u dhaco inuu halkii un taagan yahay hadduu kordhana korarhkaasaad ku qiimayn hadduu halkiisii taagan yahay halkiisii maad ku qiimayn hadduu hoosu dhacu konton tagana kontonkaasmaad ku qiimaynaysaa dabeetana rubuculcushur ayuunbaad bixinaysaa boqolkiiba labiyo barun baad bixinaysaa wa dahabin wa fida dahabkii iyo fidadiina waa ka waajibaa hayra xulliyin jaasa xulli bannaan aan ahayn walow jira haba la kireeyo lilmustacmili qof isticmaalayuu u bannaan yahay isticmaalkiisu ha lagaba kireeyee wa cardi majarin alaabtii tijaarada iyo wa ribxin xasala ribx ka xasilay oo ka dhashay inay sekadii way ka waajibaysaa bishardi xawlin sanad baa la shardiyaa wa nisaabin kamula iyo nisaab dhammaystirmay wa jinsi quutin yacnii jinsigii muqwixii la quudanayey biikhtiyaari abc dabeecad doorashadeed lagu quudanayey na way ka waajibtaa ee min cinabin wa rutabin wa zarcin cinabkii rutabkii iyo zarciya wa sharduhu nisaabu shardigiisuna waa nisaab ida yashtadu markuu adkaado xabun xabaddii firigahayd ay adkaato wa zahwun wanaagna fi himaari midhihii yabdu uu muuqdo waxa uu leeyahay sheekhu waxyaalaha kale ee ay ka waajibto zakadu waxaa ka mida jinsu ulquut yacnii wixii la quudanayey jinsigiisa oo weliba waxay yidhahdaan laba shardi ay u xidhaan oo hortu shay biikhtiyaari dabc dabeecadda doorashadeeda wax lagu quuto waa inuu yahay oo bimacnaa shay daruur ahaan lagu quuto waa inaanu ahayn waayo haddaad baahato dee waxaad cunaysaa qambooshaad cunaysaa ee biikhtiyaari dabc yacni wax lagu quuto waa inuu yahay shay mudakharahoo kayd galana waa inuu yahay markaa dee bariiskii iyo hadhuudhkii iyo gallaydii iyo arbakidii iyo misirkii iyo yani wixii la halmaalayey weeye oo waa zarca kaas waa xubuubkii xagga midhahana waa cinab iyo rutab cinab iyo rutab cinabkuna waa markanay dee ku taagan tahay yacni wada markaa wada muudka yahay rudabka lafdiisuna waa markaa timirtu ay wada muudka tahay markaa wixii ka dambeeyay timir noqotaayoo timirtuna siaan u dhadhaa cinabkuna uu zabiibkan yaryara arkaysaanu noqdaa bahala kuuskuusanee fartaa laaleegi marka uu dharee muudkani ka baxa zabiibkaasuu noqdaa timirtanna marka horey rudabka tahay waa timirtu waa xaaladda lixaad ay soo marto ama magaca lixaad ay yeelato rudab baa ka horreeyo balxi baa ka horreeyo busri baa ka horreeyo khalaal baa ka horreeyo dalci baa ka horreeya kaa cinab iyo rutab iyo zaracaasoo markaa waxyaalahaa bini aadmigu uu quuto ee weliba xaalat alikhtiyaarka la quuto ee idikhaarkii kaydaysiga galaa ayay ka waajibtaa waayo nebigu sala la alay slm wuxuu amray in la qiyaaso cinabka sida loo qiyaasayo timirtaba zakadiisana dabe isagoo sabiiba ayaa loo qaadaya sida zakada nakiishaba loo qaadaya iyadoo timira markaa wixii bilaa mu'an iyo bilaa qarash ku baxayna dee cushur baa laga qaadaya toban meelodow meel wixii markaa waraab ku baxay iyo markaa ujinna iyo qarash ku baxayna nisfulcushri baa laga qaadaya shardigiisuna waxa weeye nisaab horta waa inuu gaadha oo khamsatu awsuqina waxaa kaloo shardiya weliba nisaabkaana waxaa la eegayaa marka xabaddii firiga ahayd ay adkaato markanay jilicsan tahay mahe waa markay adkaata istaagto ile markaasuu acaam noqonaya intaa wixii ka horreeya baqal buu noqonaya wazaahun fi himaari yabdu midhahana wanaaggoodii iyo bisaylkoodii uu muuqdo markaas ayaa nisaabkooda la ictibaarinaya haddii kale ila hadhow isdhimayaa wa jinsi quutin quud jinsigii bay sakadu ka waajibtaa biikhtiyaari abc dabeecad doorashadeed lagu quuto oo min cinabin iyo wa rutabina wa zarcin iyo zarciya wa sharduhu nisaabu shardigiisuna waa nisaab id yashtadu markuu adkaado ayaa nisaabka la xabun xuguubkii markuu adkaado wa sahwun wanaagina fi himaari midhaha yabdu uu muuqdo fii ibilin geela adnaa nisaabuulussi yacnii aasaaskiisa nisaabkiisa inta ugu yaray khamsun waa shan lahaa fiihaa shaatun neef adhayaana ka bixi wa kullu khamsin shan kastoo minhaa ka mida liarbacin mac ishriin ilaa arbacin mac cishriina ilaa afar iyo labaatan da'm adhi baa ahaaday neef idaa ah oo tama lahaa caamu sannad u dhammaystirmay wa canzun yari caamaani laba sannadood ay u dhammaystirmeen haddaba wuxuu inoo bilaabay nisaabkii nisaabkii wuxuu inoogu hosareeyey geela geelu markaa dee waxyaalaha markaa loogu jeclaa xilliga ee ugu qiimaha badan ayuu ahaa saa daraaddiid ugu soo horraysiye markaa wuxuu leeyahay geela nisaabkiisa halka ugu horraysa ee ugu yari waa shan halaad shantaa halaadood dee kuwii la rarayay iyo aanay ku jirin shantaana waxaa laga bixinayaa neef adhi ah markaa wixii ka hooseeya zaki ka waajibi mayso afar iyo saddex iyo kama waajibayso shan kasta laga bilaabo shantaa ilaa afar iyo labaatan shantiiba waxa ka baxaya un neef adhi ah bimacnaa shantii waa neef tobankiina waa laba shan iyo tobankiina waa saddex labaatankiina waa afar neef ilaa afar iyo labaatan afartaa neef bay noqonaysaa neefkaa ka baxayaana dee ama neef idaahoo sanad jiray buu bixin ama wuxuu bixin ri laba sano jirtay mid labiya mid dhadigina waa isku mid oo ka labiya ka dhadigna isku mid bay noqonayaan fii ibilin geela adnaa nisaabi alusi alusu waa alasaas waa asaaska markaa fii ibilin geela adnaa nisaabuulusi aasaaskiisa nisaabkiisa inta ugu yari khamsun waa shan lahaa fiihaa shantaana shaatu neef adhiya ahaaday wa kullu khamsin shan la arko oo minhaa geela ka haday liarbacin mac ishriin ilaa arbacin mac ishriin ilaa afar iyo labaataninta laga gaarayana da'mu neef idaaba ahaaday shantiiba oo tama lahaa caamu sannad u dhammaaday wa canzun iyo ri caamaani laba sannadood ay u dhammaadeen fi alkhamsi waalcishriina shan iyo labaatankii bintun lilmakhaad qaalin hooyadeed riman tahay ayaa laga bixin wa fi alaaiina wa sittin lix iyo soddonkii iftiraadu binti labuunin qaalin hooyadeed dhashay oo caano leedahay ayaa lagu faral yeelay sanatayn istakmalat taasoo laba sano dhammaystiratay sittun wa arbacuuna lix iyo afartankiina xiqatun qaalina farjira abata waa sugnaaday xadiidkiiba ku sugnaaday ama waa sugnaaday oo iska takmiilatulbeyt wa jadcatun jadaco neefkaa shan jirtay afarna dhammaystay lilfardi maca sitiina koob iyo lixdan bay u sugnaatay sittun wa sabcuuna lix iyo toddobaatanna ibna ibnataa labuunin laba qaalmood oo saddex jiraah ayaa laga bixin fi lfardi wa tisciina kow iyo sagaaشhanna ضicفulxiqa laba xiqaa laga bixinaya wاlfardi maca عishriina bacda اlmiئة boqol iyo koob iyo labaatan halaaثatu lbanaati saddex qaalmoodoo min labuunin banaatulabuuna baa laga bixin bintulabuuni kula arbaciina afartanka ilaa arka bintulabuun ka bixi wa xiqatun likulli khamsiina xsubi konton kastana xiqa u xisaabi wacfu cani alawqaasi awqaasna iska cafi bayna nusubi nisaabyada udhaxeeya waxa uu leeyahay sheekhu geelu marka uu shan iyo labaatan gaadho qaalin laba jira oo hooyadeed rintay ayaa la bixinayaa lix iyo soddon qaalin waxaa laga bixin saddex jirsatay oo labana dhammaystay kii saddexaadna gudagasho hooyadeed ay sannad ka dhashay lix iyo afartankiina qaalin saddex dhammaystay kii afraadna gashay oo xiqo laydhaa baa laga bixin koob iyo lixdan qaalina farjisatay kii shanaadna gashay ayaa laga bixinayaa lix iyo toddobaatanna laba qaalmoodoo saddex iyo jiraa koob iyo sagaashan laba xiqo ayaa laga bixinayaa boqol koob iyo labaatanna saddex qaalmoodoo saddex jiraa baa laga bixinayaa intaa marka ay dhaafto afartankii kastana waxaad xisaabin ood ka bixinuun qaalin saddex jira kontonkii kastana xiqa ayaad ka bixinaysaa qaalin ay farjirsatay markuu intaa ka kordho awqaas waxaa la yidhahdaa uu ku leeyahay iska cafi bayna nusubi intaa udhaxaysa weeye iminka maxaa isxiga shan iyo labaatan iyo lix iyo soddon intaa udhaxaysa shan iyo labaatan iyo lix iyo soddon inta udhaxaysa awqaas la yidhaha tirada horun bay raacsantahay fi lhamsi walcishriina bintu lilmakhaadba ayaa laga bixinaya qaalin laba jira wa fi alaaiina wa sittin lix iyo soddon iftiraadu bintu labuun bintu labuun faralyeelkeed baa ahaatay oo sanatayn istakmalad laba sano dhammaysatay sittun wa arbacuuna lix iyo afartanna xiqatun qaalina farjirsatay ayaa habata u sugnaaday wa jadcatun qaalintaa shan jirsatayna lilfardi maca sitiina koob iyo lixdan bay u sugnaatay sittun wa sabcuuna lix iyo toddobaatankina ibnataa labuuni laba qaalmood saddex jirnaa fi lfardi wa tisciina koob iyo sagaashankiina dicfu lxiqa laba xiqaa ayaa ahaaday waalfardi maca cishriina bacda almi'a boqol iyo koob iyo labaatanna talaatu banaatin saddex qaalmoodoo min labuunina baa ahaaday bintu labuuni kuli arbaciina afartankiina arka bintu labuun baad ka bixin wa xiqatun likulli khamsiina xsub konton kastana xiqaad u xisaabin wacfu can ilawqaasi bayna nusubi awqaasta nusubyada udhaxeeya na iska cafi oo bimacnaa waxaad raacisaa un intaad tiradii dambe ka gaadhayso tirada hore uun raacay xaggaasubay ku raacaysa allahu aclam halkaa inoogu joogo